habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo ada ka imaaneysa washington
waa habeen talaado ah oo ay arbaco soo gelayso bisha nofembarna waa sagaal iyo labaatan sanadkan labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah muddada la qabanayo fadhiga ugu horreeya ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya uu la shaaciyey sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisii ugu horreeyey lixda disembar ayaan aad ugu rajaweynaa inuu noqdo lixda disembar inuu noqdo waayo isla marka la helo boqol siddeetan iyo afar xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey oo la siiyey idgoogii oo wixii registration oo dhan waxaan kaloon idiin haynaa hogaamiyaasha bulshada islaamka ama muslimka ah ee dalkan maraykanka oo cambaareeyey weerarkii shalay wiil soomaali ah uu ku qaaday jaamacadda ohio state university We must not jump to conclusions. It is important to let the investigators do their jobs. We are strongest when we stand together as Americans.
waa inaan go'aan deg dega iska qaadan waa muhiim in kuwa baaritaanka samaynaya loo oggolaado shaqadooda inay qabsadaan waxaa awooddoonnu ay ku jirtaa markaan wadajir isu kaashanna annaga oo wada maraykana reer ohaayo diin kasta ha haysteene way cambaaraynayaan weerarkan mid ka mid ah codadka hoggaamiyaasha bulshada islaamka ee ohaayo warbixin ayaannu kaga haynaa waxaan kaloon idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan eedeymaha la xidhiira hannaanka doorashada soomaaliya ay ku socoto oo weli sii socota
iyo warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee tahriibayaal soo gaaray talyaaniga barnaamijkii umuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kumaandooska soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka toorotorow oo u dhow degmada awdhegle ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah ugu soo degay dawirado helikobtaro ah ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah sida ay sheegayaan warar aan ka helay dadka deegaanka waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen guuto fadhigoodu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee belidogle maacadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iskaorimaadka dhex maray shabaab iyo ciidamadaasi balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa v o a u sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac shabaab uu ka soo gaaray weerarkaasi kooxda shabaab ah ayaa iyana la sheegay in ay hareeraha deegaankaasi ay ku aaseen minooyin iyaga oo hadba jihada xabadda uga soo dhacdaa ku qarxinayay minooyinkii ay ku aaseen torotorow waxay xarun weyn u tahay kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa iyaguna ka hadlay weerarkaasi waxaana sheegeen inay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ajnabi ah
madaxweynaha dalka south korea bark jin hai ayaa talaadadii maanta sheegtay in ay xilka uga degi doonto si nidaamsan haddii golaha qaranka uu isku raaco in shaqada laga fariisiiyo khudbad u muuqatay in lala soo degdegay oo laga sii daayay telefishinka qaranka oo ay kula hadashay shacabka reer south korea ayay madaxweyne bark jin hai ka degitaankeeda kursiga ku sheegtay inay u dayn doonto go-aanka baarlamaanka miss jin hai oo aanan marnabo soo hadal qaadin cascasalaad iyo mooshinka laga geeyey ee ah shaqaka fariisinta ayaa sheegtay inaysan dooneynin in dalku uu galo xaalad fawdo iyo kala guur ah sidaasi daraaddeedna ay rabto in xilka qaadisteeda loo maro nidaam sharci ah hogaamiyaasha mucaaradka uu ka falceliyey arrintan ayaa ku tilmaamay khudbadda madaxweynaha mid shaki leh qaarkood ayaa sheegay in tani ay tahay tallaabo siyaasadeed oo la rabo in lagu kala qaybiyo xubnaha xisbigeeda sanuri barty gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga kuuriya ju mai ayaa sheegay in shuruudda ay madaxweynaha waddanka ku xirta kadigitaankeeda xilka uusan golaha shacabka ka baajin doonin kalfadhiga xilka qaadista oo dhici doona jimcaha
faransiiska ayaa ku baaqay kulan deg dega uu golaha ammaan ka yeesho arrinta xalab wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska jean mark irot ayaa waxa uu warar qoraala uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in si deg dega loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadda ka horgudban sidii garaanga loogu yeelan lahaa gargaarka aadminimo oo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan gudaha magaaladaasi qaramada midoobey ayaa waxay sheegtay in dad tiradooda lagu qiyaasay lix iyo toban kun ay ka carareen bariga xalab maalmihii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda syriya ay ku sii siqayeen ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee syriya oo fadhigiisu yahay britain ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan toban qof lagu dilay duqayn cirka ah oo ka dhacday baab al nairob
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington dadkii ugu badnaa ee tahriibayaal ah ayaa sanadkan labada kun lix iyo tobanka gaaray dalka talyaaniga muhaajiriintan oo isticmaalo doonyo tabar daran ayaa xooggooda ka imanaya dalal ku yaalla waqooyiga qaaradda afrika sida lagu sheegay macluumaad ururin dhowaan la sameeyey dalka talyaanigana waxaa laga dareemayaa culeysyada la xiriira dejinta iyo magangelaysiinta muhaajiriintan haddaba wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya halka ay sanadkan gaartay tirada muhaajiriinta gaartay talyaaniga iyo caqabadaha ku horgudban in la hakiyo doomaha sharci darrada
talyaaniga ayaa weli la tacaalaya tahriibayaal cusub oo dalkaasi si weyn ugu soo qulqulay sannadkan wixii ka dambeeyey markii bishii maarj ee sannadkan ay heshiiska wada gaareen midowda yurub iyo dowladda turkiga si loo xakameeyo muhaajiriinta u tallaabaya dhanka dalka griiga siddeed iyo labaatankii bishii nofembar oo keliya haddii aynu eegno waxaa dalkaasi talyaaniga gaaray qiyaastii boqol iyo koob iyo toddobaatan kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof oo la socday doomaha sida sharci darrada ah uga shaqaysta tahriibka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in tiradani ay u dhiganto boqol iyo toddobaatan kun iyo boqol qof oo soo galay sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ku dhowaad kun iyo afar boqol oo muhaajiriin ah ayaa laga badbaadiyey doomo ka samaysan cinjir iyo alwaaxyo shalay oo isniin ah shukri saciid waxa ay ka tirsan tahay wargeyska la republic ee ka soo baxa magaalada rome ee dalka talyaaniga waxa ay ka hadlaysaa sababaha keenay tahriibku inuu aada u kordho sababo badan baa keenay runtii oo ay ka mid yihiin kow criminal trafficgan businesskiisii baa aad u kacay wadamada afrikaankaa badankoo qaar badan baaba waxay ka dhigteen dowladihii hawl ka dhigteen oo shaqo ay ka dhigteen oo dadka hoteelada lagu soo dhoweeyo baabuurta isaarka maxaahaydeen niyadda dadka loo dhisaya waa lagu infaratigareynaya waxaa laisku dayhayaa in dadka maaragtay businesskaas aada looga faa'iiday tan kale waxa weeye waa talyaanigan oo dadkii maaragtay soo dhaweynayo oo soo aruurinayo oo oo aan dib u celinayn taasna sababbay u tahay saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa dowladda talyaaniga ay diiwaan gelisay tiro ku dhow nus milyuun muhaajiriin ah oo dalkaasi gaaray dadkaas ayaa badankooda ka soo baxsanaya dagaallo faqri iyo cadaadisyo siyaasadeed sannadkan haddii isna aan eegno waxaa dadka magangeliya doonka weydiistay dalka talyaaniga ay gaadheen in ka badan boqol iyo lix iyo toddobaatan kun oo qof kuwaas oo hadda ku nool goobaha la dejiyey waana arrimaha ka dhigaya in nidaamka talyaaniga ee dhinaca qaxootiga uu noqdo xilligan mid aad culayskiisu u sii badanayo inkastoo arrimahani ay jiraan ayaa haddana waxaan weli suuro gelin rajadii talyaanigu uu ka qabay heshiiskii bishii maarj ay isla gaareen dalka liibiya ee dhigayey in laga hortago dadka ku lugta leh tahriibka mar kale shukri saciid ayaa eegaysa waxa hortaagan heshiiska talyaaniga iyo dalka liibiya heshiiska markaas kii hore oo kadaafi iyo berlusconi ay isla galeen horta waa waa laga soo horjeestay oo talyaaniga eh, qaar ka mida iyo oppositionka iyo qoladan hadda bidixda ah oo oo haysato xukunka iyo waa kasoo horjeedeenoo xaquuqal insaanku u gafeeyey oo bini-aadamnimadu kasoo horjeeday oo dadkiiyo nabadgelyo warsanayo oo badda taagtaagan baa dib loo celin jiray marka kaas talyaanigu waa iska dhaafay oo waa uu ka baxay wuxuu badayada mare nostrum baa lagu bedelay oo dadka lasoo dhaweynayo midda kalena waxa weeye eh, dagaalka ka jira iyo siyaasada eh, qariban oo ka jirta iyo dowlad la-aanta ka jirta libiya gudaheeda nama saamaxahayo in eh, eh, xiriir fiican lala sameeyo oo dadka ay gudaha ku celiyaan talyaanigu waxay sugayeen in dowladdaas ay hagaagto oo dowlad eh, magaala wadanka dhan libiya oo dhan ka talisa ay noqoto siaad ogtahay waa laba xukun oo iska soo wada horjeeda weeye Eh, bay sugayeen say xiriir fiican ulan galaan taasna weli ma dhaqan gelin marka Waa gartay.
taasaa sababa haddaan eegna dhinaca culayska uu talyaaniga la kulmayo maadaama dad fara badan ay ku soo jabeen dalkiisa ma la dareemi karaa ayay kula tahay dalkaas dadkiisa iyo dowladduba ma dareensan yihiin culays xooggan inuu soo food saaray sanad aada iyo aad baa loo dareensan yahay culays weyn baa kasoo wajahay reer yurubkiina waa uga baxeen oo arrintii waa uga baxeen xataa eh, qaybihii lakala qaybsanayay immigrantiga oo lagu heshiiyo oo unkeer uu yidhi hala sameeyo waa diideen marka hadda referendum baa ka jira afti baa talyaaniga bisha december dowladdu talyaanigu reform ay samaysay ay maaragtay u samaynaysaa Eh, premierkan hadda jiro oo oo rensi yaana samaynaya haddii taas dowladdu ay ku guuldaraysato oo qolada mayada rabto oo kasoo horjeeda ay guuldaraysato dhibaato badan baa talyaaniga soo wajihi karta waxayna u dhowdahay in dowladdu talyaaniga dhacdo oo premierka talyaanigu iscasilo dalka liibiya ayaa ah goob ay dhaqaalo badan ka sameeyaan dallaaliinta ama mukhallasiinta ku lugta leh tahriibinta iyadoo maleeshiyaad dalkaasi ah iyo maamulka hadda jirana ay weli ku loolamayaan talada dalkaasi oo ay xakameyn la'yihiin qulqulka muhaajiriinta inta badan dadka tahriiba ee gaadhay dalka talyaaniga sannadkan ayaa u badan afrikaan haysta dhalashooyin kala duwan waxaa dadkaasi ka mid ah lix iyo soddon kun oo u dhashay dalka nigeria waana laba iyo toban boqolkiiba guud ahaan tirada sannadkan gaadhay dalka talyaaniga waxaa iyana dalkaasi gaadhay labaatan kun oo ah eritreyaan halka laba iyo toban kun oo muhaajiriina iyana la sheegay inay ka soo jeedaan dalka gini soomaalida ayaa sannadkan waxa ay ka mid yihiin dadka ugu yar ee tahriibka ku gaaray dalka talyaaniga haata ummadda hadda soomaalidu way way yaraatay ayaantii hore horta markii samarkan aad bay soomaali badan oo weliba dhalinyaro leh oo fara badan u yimaadeen laakiin hadda bilahan ugu dambeeyey xoogaa eh, eh, soomaalidii dib bay u dhacday waxaan yaabo adigu sababaha keenayana waxaa ka mida eh, eh, xoogaa kuwii soo baxayey baa la yareeyey soomaalidii qaar baa wacyigelintii iyo xoogaa ay effect ku samaysay eh, soomaalidii dibadda jirto lacagta diri jidhay oo oodna xoogaa way ka gaabsatay mar dad badan oo oo xoogaaya uu ku dhintay qiyaastii afar kun iyo lix boqol iyo saddex iyo lixdan qof oo tahriibayaal ah ayaa sannadkan ku dhintay badda mediteraneanka sidoo kale waxaa sannadkan gaaray talyaaniga tahriibayaashii ugu badnaa ee ah carruur waxaa lagu qiyaasaa carruurtaasi keligood tahriibaya saddex iyo labaatan kun oo badankooda ah carruur aanay la soconin waalidiin waana kuwa qaangaarka da'dooda lagu qiyaasay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
cawaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee lasoo doortay ugu horreyn looga baahan yahay inay tagaan xafiiska guddiga doorashooyinka dadban ee labada kun iyo lix iyo tobanka halkaasoo iminka lagu diyaariyey shahaadooyinkooda caddaynaya natiijada doorashada ay kusoo guulaysteen marka ay soo qaataana looga baahan yahay in ay la yimaadaan maamulka baarlamaanka gaar ahaana xarunta villa hargeysa si loogu diyaariyo diiwaangelintooda iyo kaararka aqoonsiga xogaayuhu waxa uu dhinaca kale tishaaciyey wakhtiga uu qabsoomayo kulanka ugu horreeya ee baarlamaanka cusub anigoo ah xogayaha guud ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ah, u dirayaa fariin dhammaan xildhibaanada lasoo doortay ee cusub oo noqonaya baarlamaanka tobnaad xubnihiisa waxaan u sheegayaa sida uu sheegay abukaato cumar maxamed cabdulle shalay oo taariikhdu ahayd sideed iyo labaatan ee uu caddeeyey in uu diyaariyey shahaadooyinkii la siinayey xildhibaanada cusub in dhammaan xildhibaanadu ay tagaan xafiiska guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban ee 2016 halkaasi oo ay diyaar ugu yihiin shahaadooyinkoogii marka dhammaan xildhibaanada meel kasoo joogaan waxaan ka codsanaynaa inay tagaan xafiiska fit halkaa oo ay ka soo qaadanayaan shahaadooyinka shahaadooyinka markay soo qaataan waxaa la keenayaa maamulka baarlamaanka villa hargeysa halkaasoo diyaar ugu yihiin qolooyinkii eh, id kaadhadii iyo registrationkii loo sameynayay xildhibaanada marka maadaama waqtigu uu gaaban yahay la haysto oo ay doorashadu tahay doorashadii eh, 2016 lama raba inay 17ka gaadho wa marka waxaa weeye si isla waqtigeeda loogu dhammeeyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada inay tagaan xafiiska fiit ka soo qaataan shahaadooyinkooda keenaan xafiiska loona sameeyo registrationkii oo dhan Eh, isla markaana waxaa loo sameynaya waxaa laga rabaa inuu xildhibaanku wato at least laba musawir oo sawirkiisa ah iyo caddayn qofka uu yahay caddaynaya matalan haddaan idhaahno cabdikariim baan ahay waa in qofka xildhibaankii uu ident- eh, maaragtay aqoonsi magacaas caddaynaya inuu isagu yahay eh, uu wataa ayaa loo baahan yahay intaa marka la keeno maamulka baarlamaanku diya- waa waa diyaarsaday qalabkiisii wixiisii oo dhan waxaana loo sameynayaa registrationkii iyo idgii sidaa daraaddeed bisha kowdeeda eh, ayay bilaabmaysaa inuu bixiyo gudoomiyaha eh, guddiga federaalka inay bixiyaan ee doorashooyinka dadban shahaadooyinkii marka bisha kowdeeda oo ah maalin khamiisa waxaa dhowaa dhammaan laga codsanaya xildhibaanadu inay tagaan eh, ay bilaabanto registrationkii annaga diyaar bay naga tahay maantada aan joogno laakiin b- khamiista diyaar baan nahay. waxaana shaqadu ay tahay wakhtiga la shaqaynayo oo shaqaaluhu shaqaynayaan oo idga la sameynayaa sagaalka aroornimo ama saddex saacnimo siduu u yaqaan ilaa afarta galabtii ama eh, ilaa afarta galabtii ayaa la shaqaynayaa maalin walba oo shaqo ah oo aanay ku jirin maalmaha holodhayga ama maalmaha fasaxa ama maalmaha jimcaha aanay ku jirin sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu eh, baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horreeyey lixda disembar ayaan aada ugu rajo weynaa inuu noqdo lixda disembar inuu noqdo waayo ma isla ma- marka la helo boqol siddeetan iyo afar xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey allah ilaa aan- oo la siiyey idgoogii oo wixii registration oo dhan loo sameeyey marka wa- ayay noqonaysaa aan aada ugu rajo weynahay muddadaa wakhtigaa aan sheegay dhexdeeda inaan ku helnaan aada ugu rajo weynahay in maaragtay ay su- noo suurowdo inaan dhammayno dhammaan registrationkii oo aan horey ka galno fadhigii ugu horreeyey ee ay yeelanayeen baarlamaanka tobnaad iyagoo dhan oo labada golo ah baarlamaanku waa baarlamaan ka kooban laba golo laakiin waa hal baarlamaan waa hal baarlamaan labada xildhibaanada cusub ee golaha sare xildhibaanada cusub ee golaha shacabka labadooda waxaa la isku yidhaha markay wada joogaan federal baarlamaan baarlamaanka federaalka marka la leeyahay waa labada gole marka labada gole xildhibaanadoodoo dhan ayay arrintan ku socotaa kaasina wuxuu ahaa xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo la hadlayey warbaahinta
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a intiinii shalay dhegaysatay waxaanu sii daynay afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo ka jawaabay joojinta puntland ee doorashadii aqalka hoose iyo jawaabtii uu ka bixiyey guddoomiyaha guddiga federaalk ee hergelinta doorashada soomaaliya oo sheegay in doorashada aqalka hoose ay kasii socon doonto puntland haatan waxaa soo baxaya siyaasiyiin ku eedeynaya puntland faragelin ay ku hayso hanaanka doorashadu ay ku socoto qaar ka mid ah dadka ka hadlay waxaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada nairobi waryaheena maryan maxamuud bare iyadoo meelo kala duwan oo soomaaliya ay ka socoto doorashada baarlamaanka ayaa dhanka kalena waxaa hareeyey cabashooyin iyo dooda ku xiriirinaya musuq maasuq iyo wax isdabamarin heerkoodu sarreeya hanaanka doorashada haddaba cabashooyinka iyo qayladhaanta ayaa waxaa ka mida oo soo noqnoqday iyadoo shakhsiyaadka u cararaya kuraasta aqalka hoose maamulada qaar ay ku doodayaan in wax isdabamarin ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta ka arrimisa deegaanadaasi ay ka sharaxan yihiin ay qarka u saaran yihiin in ay ku waayaan ka qaybgalka tartanka beelaha loo marayo puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ama maamulada cabashooyinku hareeyeen inta doorashooyinkan lagu guda jiray magaalada nairobi ayaa kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgarad iyo odayaal waxaa habasho ugu soo gudbiyay odayaashaasi la xiriirta inuu ku dhow yahay inuu waayo ka qaybgalka tartanka baarlamaanka oo uu horay u buuxiyo shuruudaha ka qaybgalka tartanka rofesor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo ku eedeeyey madaxda puntland in ay faragelin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku sameeyeen ayna guddiga ku wargeliyeen inuusan ka qaybgelin tartanka sidee ku xaqiijin karaa in madaxda sare ee maamulkaasi ay si toosa ugu lug leeyihiin eedaha uu jeedinayo su-aashaasi ayaan weydiiya marka isbahaysigaa la yidhaaho bahanogaaleed ilaa sideed sagaal beelood buu ka kooban yahay kuraasta la siiyey xaqoo leeyihiina waa saddex markaa saaad u garanaysid waa inay jirto meerto marba doorasho kasta qolaa la siiyaa oo la yidhaha qoladeen wakhtigiini tahay kuwa kalena wakhtigooda ay sugaan marka annagoo xeerka iyo dhaqankaa jira la tix raacayo ismadii bahanogaaleed waxaa ku jira oday ka mida boqol iyo shan iyo soddonka saxeixayaasha waxaa la yidhaahaa ugaas saleebaan ciise nuur baa la yidhaahaa marka go'aanay isimadoo dhan wada gaadheen bahanogaaleed waxay sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka doorashadan dadban ay u cayimeen saddex beelood marka anigu waxaan ka mid ahaa laba musharax beesha cabdigaraad layidhaaho aniga iyo nin kale baa musharax ka ahaa annagoo markaa u diyaargaroobana doorashadii baa nasiib darro waxaa dhacday in madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas uu la soo hadlay guddigii doorashada puntland uu markaana amar ku siiyey in saddexdii xubnood xubin ka mid a oo beelihii ahayd in aqalka hoose ka yimaadaan in laga saaro oo mid kale lagu bedelo waxaa noo yimi guddoomiyaha guddiga doorashada ee puntland oo noo sheegay isimadii bahanogaaleed oo ku yidhi madaxweynaha ila soo hadlay taleefon buu ii soo diray buu yidhi wax qoraala ma soo gudbin madaxweynuhu markaana wuxuu ii sheegay buu yidhi in xubin ka mid ah saddexdii xubnoodoo la siiyey beesha cabdigaraad xubin kale lagu bedelo odayaasha kulanka ka hadlay ayaa dhammaantood ku taageeray cabashada cabdiwahaab iyagoo madaxda maamulkana ugu baaqay in waxyaabaha lagu eedeeyey ay ka noqdaan oo ayna tixgeliyaan rabitaanka salaadiinta iyo dadka xaqa u leh in ay go'aan ka gaaraan shakhsiyaadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka oo hab beeleed lagu soo xulayo arrintaasi oo ay sheegeen inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha soomaalida ku heshiisay waxayna guud ahaan gobolada iyo maamulada soomaaliya ugu baaqeen in ay tixgeliyaan sida uu madasha ka sheegay xaamid maxamed xuseen oo waxgaradkii goobta ka hadlay ka mid ahaa isimadii boqol iyo soddon iyo shanta ahayd ee saxiixayaasha ahay ay ka mid ahayn baa saxiixay qaabku u saxiixay waxaa loo arkayay cadaalad inay tahay wayna ahayd waa laga leexday waxaa gees maray sida warqadan ku qoran oo warqado kale ku qoran madaxda puntland oo ugu horreeya madaxweynuhu waxaan soo jeedinaa mar haddaan odayaashii nahay in aan la gees marin in aan la gees marin heshiiskii lagu heshiiyey oo madasha wadatashiga ay ku heshiisay doorashooyinka ka socda magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada ay samaynayaan ayaa waxaa meelaha qaar tuhunka uu gaaray in lagu noqdo kuraasta murashaxiinta horey ay ugu guulaysteen qaylada ugu weyn waxay ka jirtaa hadalhaynta lacaga fara badan oo la leeyahay waxaa murashaxiinta ay u adeegsanayaan in ay ku helaan xubinnimada baarlamaanka iyo weliba faragelinta maamulada deegaanada ka jira iyo xataa dowladda dhexe lafteeda oo loo tirinayo in ay waxisdabamarinta gacan weyn ku leedahay sanadkan oo dhan soomaaliya doorasho dib udhac badan uu saameeyey ayaa isha lagu hayay iyadoo ilaa agastadiina dhaaftayna hadba bil soomaalidu ay sugayso goorta nidaam cusub dalka uu yeelanayo maryan maxamuud bare v o a nairobi aad ayay u mahadsan tahay waryaheena nairobi maryan maxamuud bare dhegaystayaal waxaan isku daynay inaan la hadalno mas-uuliyiinta puntland si ay uga jawaabaan eedani balse nooma suuro gelin marka ugu horreysa oo aan helnaana waan idiin soo gudbin doonaa habeen wanaagsan halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka soomaaliya waxaa ka jiray roobyari ba-an roobyaridani ayaa waxaa ka dhashay abaaro daran oo ka dhacay puntland somalilan iyo gobollo ku yaalla koonfurta soomaaliya sida hiiraan galgaduud iyo gedo warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryaheena ibraahim xasan daandurey roobabkii gu'a ee sannadkii labada kun shan iyo tobankii ayaa dheeraaday laakiin bil ka hor dhammaaday taasina waxay horseeday in uu dheeraado kan sanadkan ee labada kun lix iyo tobanka waxaana yaraaday dalagii wax-soo saarka dhinaca beeraha ee gobollada iyadoo ay abaaro ay halakeeyeen puntland somalilan iyo badi gobollada koonfureed oo ay ku jiraan hiiraan galguduud gedo shabeellada hoose mudug iyo jubbada hoose iyadoo lagu salaynayo qiimeyn xilliyeed la sameeyey oo ay horseed ka ahayd qaybta ammaanka cuntada iyo nafaqada mashruuc ay maareeyeen hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw iyo shabakadda qaabilsan ka digidda macluusha oo lasoo saaray bishii sebtembar ayaa waxaa lagu muujiyey in roobabkii xilliga guga ay liiteen ayna sababeen daadad ganacsiga oo carqaladuubay iyo iyagoo abuuray barakac cusub islamarkaasina ay ka sii dartay xaaladda ammaan ee cunto ee soomaaliya soomaaliya waxaa qarku u saaran inay soo food saarto cunayari ba-an shan milyan oo ruux bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan ayaa waxaa jiray xaalado iyo mudnaano ee dareen ku-jeedinta dhinacyada doorashooyinka colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan siddeed goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib u celin bilihii ugu dambeeyey ee sanadkan ayaa waxaa jiray xaalado ama mudnaano iska hor imaanaya ee dareen ujeedinta dhinacyada doorashooyinka colaadda gaalkacyo ka bixitaanka ciidan ee in ka badan siddeed goobood oo ay qabsadeen kooxaha hubaysan colaadda iyo barakaca ka taagan afgooye iyo hanaanka qaxootiga dib uga noqonaya dhadhaab ee kenya ayaa hay-adahan dooliga ahayn ee ay ku baaqayaan in wax laga qabto soomaaliya ayaa waxay soo martay isla xaalataasi la mida sannadkii labada kun kow iyo tobankii roobyare awgeed taasi oo keentay shiddo aadminimo oo daran waxaana hay-adaha aan duuliga ahayn ay ku celiyeen mar kaleeto ballanqaadkoodii ahaa in taasi oo kale aanay mar kale dhicin hay-adaha ayaa waxay sheegeen in hadda ay tahay fursaddoodii ay tallaabo ku qaadan lahaayeen hay-adaha ayaa sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran iyaga kuwa deeqaha bixiya kuwa dhaqangeliya hadday noqon lahaayeen dowladaha hay-adaha maxalliga ganacsatada soomaaliyeed iyo cid kasta oo leh awood ah in ay gacan ka geystaan si dhaqsi ah sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay saamaynta ku yeesheen haddii aanu eegno shabeellada hoose ee uu ka soo dahay xilligii roobka ayaa waxaa hoos u dhacay wax soo saarkii xagga tacbashada beeraha inkastoo haddana weli uu soo saaro qiyaastii boqolkiiba afartan iyo siddeed qamadiga taasi oo lagu tiriyo xaddigii ugu hoseeyey tan iyo sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii puntland ayaa waxaa ka jirta abaar daran oo si toosa u saameynaysa boqol iyo konton kun oo qof taasi oo barkicisay laba iyo toban kun sida laga soo xigtay qiimeyn ay samaysay hay-adaan dowli ahayn warbixintii uu waryaheena ibraahim xasan daandurey nooga diyaariyey abaaraha laga soo sheegayo soomaaliya
weli waxaad nagala socotaan laantaad soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington qodobadaan idin hayno waxaa ka mid a dooda gaaban iyo amuuraha maraykanka si yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo harrin doonaa qodobadii warka ugu doorka roona wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamada kumaandoska soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ay xalayto weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda al-shabaab ah ay ku lahayd deegaanka tuuraturow oo u dhow degmada awdhegle ciidamadan oo meel duleedka deegaankaasi ah uga soo degay dowlado helikobteraha ayaa waxaa la socday saraakiil ajaanib ah sida ay sheegayaan warar aanu ka helay dadka deegaanka waxaa la sheegay in ay ka tirsanaayeen guuto fadhigooda uu yahay saldhiggii hore ee ciidamada cirka ee beliduugle macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iskoorimaadka dhex maray al-shabaab iyo ciidamadaasi balse saraakiil ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u xaqiijiyey in khasaare dhimasho iyo dhaawac oo shabaab ah uu weerarkaasi ka soo gaaray kooxda al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay xareereeyeen deegaankaasi oo ay miinooyin ku aaseen sida wararku ay sheegayaan iyada oo hadba jihada xabadda uga soo dhacdaana ay ku qarxinayeen miinooyinkii ay ku aaseen turuturu waxa ay tahay xarun weyn oo kooxda shabaab ay joogto kooxda al-shabaab ayaa iyaguna waxay ka hadleen weerarkaasi waxayna sheegeen inay iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen ciidamo ajnabiya ugu yaraan lix iyo toddobaatan ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii diyaarad waday ciyaartooy ka tirsan koox ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka baraaziil ay ku burburtay bannaanka magaalada medellin ee dalka colombiya isniintii shalay genaraal hose gerardo asafedo oo ka tirsan ciidamada booliska dalka colombiya ayaa sheegay in shilkani ay ka badbaadeen keliya shan ruux oo ka mid ahaa koob iyo siddeetan ruux oo la socday diyaaradda diyaaradda oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha dalka venezuela ee laamiya ayaa dadka saaraa waxay isugu jireen ciyaartooy saxafiyiin iyo sawarqaadayaal waxaana ay ku sii socdeen ciyaarta faynalka tartanka kooba suber americana ee qaaradda latin america madaxweynaha brazil michel temer ayaa sheegay in dowladdiisu ay isku diyaarinayso sidii ay u caawin lahayd qoysaska dhibanayaasha faransiiska ayaa ku baaqay kulan deg deg ah oo golaha ammaanka uu ka yeesho xaaladda xalab wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jen mark irot ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in aada loogu baahan yahay in si deg deg ah loo joojiyo colaadda lana qaado caqabadaha ku horgudban sidii galaanka loogu yeelan lahaa gargaar aadminimo oo la gaarsiiyo oo dadka ku go'doonsan gudaha magaalada xalab ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka islaamka ee dalkan maraykanka ayaa cambaareeyey weerarkii shalayto ka dhacay jaamacadda ohio state university ee magaalada colombos ee dalkan maraykanka mas-uuliyiinta iyo jaaliyadda soomaalida ee magaalada colombos ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay inaan ficilka qof qura aan loo aanayn bulsho dhan ama diin ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay cabdirasaaq cali cartan oo labaatan jir ahaa warbixintan waxaa nooga diyaariyey nuur xasan nuur sida ay sheegeen ciidamada booliska qofka weerareeyay xarunta jaamacadda ohio state university o s u wuxuu ahaa cabdirasaaq cali cartan oo ka mid ahaa ardayda jaamacadda gaar ahaan sanadka koowaad taliyaha ciidanka booliska magaalada colombos kim jacobs ayaa sheegay in weerarkan ay ku tirinayaan mid argagixiso mid ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee gobolka ohio ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a in cabdirasaaq uu ahaa wiil ka tirsan bulshada soomaalida da'diisuna ay ahayd qiyaastii labaatan sano xaaladda caafimaad ee siddeed ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda o s u ayaa la sheegay in ay wanaagsan tahay marka laga reebo hal qof oo ay saraakiisha caafimaadka ku sheegeen inuu ku jiro xaalad khatar ah wiilka weerarka ka geystay jaamacadda ayaa la sheegay inuu qaxootinimo ku yimid dalkan maraykanka sanadkii labada kun afar iyo tobankii bulshada soomaalida iyo kuwa muslimka ah ee dalkan maraykanka oo dhacdadani ka hadlay ayaa cambaareeyey mahdi warsame oo ah guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha masaajidka al-salaam ee gobolka ohio ayaa sheegay in ammaanka dhammaan dadka ku nool ohio ee isugu jira muslimka iyo kuwa aan muslimka ahayn uu yahay hal ammaan bulshada ku nool gobolkana ay tahay bulsho mid ah When it comes to the public safety of our community in central Ohio, there's no Muslim community on one side and the rest of the community.
qaar badan oo aniga aan ka mid ahay waxa ay ka soo baxeen jaamacadda ohio state university aniga waxaa jaamacadda ii dhigata laba carruura markii aan maqlay warka sheegaya weerarka jaamacadda wixii ugu horreeyey ee maskaxdeeda ku soo dhacaa waxay ahayd badbaadada carruurteeda sidaasi daraaddeed badbaadada jaamacadda o s u waa badbaadadeenna jaamacadda waxaa dhigata arday badan oo muslima waxaa macallimiin ka ah borofesorro badan oo muslima waxaa booqda dad badan oo muslima marka dhammaanteen ammaanka jaamacadda waa ammaankeenna So the public safety of OSU is our public safety.
ruula caluuj oo ah guddoomiyaha guddiga qaranka ee golaha xiriirka muslimiinta maraykanka oo ka mid ahaa dadkii ka hadlay weerarka ayaa sheegtay in dhammaan bulshooyinka leh qiimaha kala duwan ee maraykanka ee ku nool gobolka ohio ay aad uga wada xun yihiin dhacdada islamarkaana dhammaan shacabka maraykanka ay si wadajir ah uga soo horjeedaan falalka la xidhiira rabshadaha We as yet know nothing about the motivation of the attacker, but we do know of his Somali heritage. and that rawla will be waxay enough for tiri ilaa iyo some iminka ma garanayno sababaha ka dambeeya weerarka balse waxaan ognahay in qofka weerarka fuliyey uu yahay soomaali taasina waa wax ku filan in dadka qaarkiis ay si fudud kiis kale ay ugu xidhaan dadka aaminsan diinta islaamka soomaalida ama bulshada muslimkaa waa inaan u boodin gabagabada weli kooxaha dembaarayaasha ayaa hawshooda wata Ohioans of every faith denounce and reject this attack.
jaamacadda ohio state university ayaa maanta dib u ambaqaaday howlaheedii caadiga ahaa kadib markii shalay uu ku dhawaaqay guddoomiyaha jaamacadda michael drake in ardayda ay fasax yihiin magaalada colombos ee gobolka ohio iyo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ah labada gobol ee ugu badan ay ku nool yihiin soomaalida degan dalkan maraykanka warbixintaasina waxaa diyaariyay oo noo soo jeedinayay nuur xasan nuur
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan waa v o a washington markaana waxaa la soo gaaray waqtiyadii aan idiin soo dayn jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee ameer- amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey wariyaheenna maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maalintii shalay ahayd weerar loo adeegsaday midi dad lagu dhuftayo baabuur la jidhsiiyo kaasoo ka dhacay jaamacadda ohio state ayaa waxaa eediisa la saaray cabdirasaaq cali cartan oo ah nin dhallinyaro soomaali ah oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi cabdirasaaq ayaa warbaahintu sheegtay inuu maraykanka yimid sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii isagoo qaxootinimo kaga soo galay dalka bakistan inkastoo hay-adda dambi baadhista gudaha ee f b i-du ayna warbixin faahfaahsan ka soo saarin wixii cabdirasaaq arrintaasi ku riixay haddana farriimo laga helay boggiisa facebooka iyo waraysi uu isaga la yeeshay wargeys jaamacadda ka soo baxa ayaa lagu arkay isagoo oo sheegaya inuu cabsi ka qabo dadka maraykanka marka la eego waxyaabaha warbaahintu ay muslimiinta ka sheegayso waxaa kaloo la arkay farriin uu ku qoray boggiisa facebook oo uu sheegaya inuu ka xun yahay sida muslimiinta walaalihiisa ee dunida ku nool loola dhaqmayo intaas ka badanna aanu dulqaadan karaynin haddaba barnaamijkeenna maanta ayaa waxaan ku eegaynaa raadka ay arrintani ku yeelan karta soomaalida iyo muslimiinta ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka ohio waxaan la sheekaystay bare ka dhiga jaamacadda ohio state iyo maamulaha xarunta islaamka soomaalidu ay maamusho teeda ugu weyn dalka maraykanka waxaan ku hormarayaa jibriil cali oo maxamed oo bare ka ah jaamacadda oon marka hore weydiiyey inuu sawir naga siiyo jaamacadda iyo taariikhdeeda walaal waad mahadsan tahay jaamacadda ohio state waa jaamacadaha ugu dhulka weyn dalka maraykanka ka mid tahay waxaa la aasaasay kun sideed boqol iyo toddobaatankii muddadaasoo dhan bay soo jirtay asalkeeda waxay ku bilaabatay jaamacad lagu barto arrimaha beeraha iyo farsamada ee gacanta ee kabacdi waxay noqotay jaamacaddan weyn ee gobolka ohio ee jaamacadda waxaa dhigta in ka badan lixdan kun oo arday ee sidaad og tahay magaalada columbus waxaa degan ee ummad soomaaliyeed oo ilaa konton kun lagu qiyaaso ummadaas in badan oo ka mid a oo kun arday kor u dhaafaysa ayaa dhigtay jaamacadda ohio state waan gartay adigu macallin baad ka tahay jaamacadda arday dabcan ee ajnabiya oo aan soomaali ahayn baad wax u dhigtaa bal waxaad ii sheegtaa ardaydaasi maku weydiin jireen su-aalo ku saabsan islaamka iyo dhallinyarada soomaalida maadaama kaysas ku saabsan arday xagjir noqotay oo u socotay bariga dhexe ay ka socod ay arrintooda ka socotay gobolka minnesota Ee, run ahaantii ha arrin marka arrinta soomaaliya ay wax kasoo cusboonaadaan markii uu shil ka dhaco soomaaliya ama argagixiso ay weerar ku qaado meel ka mida soomaaliya ama markii burcad badeed ay wax samayso ama markii soomaali ee, bad ku qarqantay la sheego ama minnesota waxyaabaha ka dhacay oo kale markay dhacaan su-aalaha ardayda waxay u badnaayeen inta badan waxyaabahaas dhacay iyo sababtay u dhacayaan iyo sababta dhibaatada soomaaliya guud ahaan ay usii socoto waan gartay hadda dhacdadii shalay kadib ee, maxaad u malinaysa ardayda inay ku weydiin doonaan Eh, dabcan kolley maxaa ohio state eh, in ardaygani uu eh, dhibaatada ka sameeya ku kallifay waa su-aasha ugu weyn oo la isweydiinaya dalkan oo dhan Eh, dabcan ohio state na hadda ka hor wax dhibaato ah oo soomaaliya ay geysatay kama dhicin Eh, guud ahaan magaalada columbusna shanqarteeda dhinacaas amniga iyo waxyaabaha la xiriira aad bay u yarayd marka en, eh, indhaha ayaa nagu soo jeesanaya dalkan oo dhan xilli waxaa lagu jiraa haddana adag oo eh, madaxdii dalka iyo nidaamkii dawliga ahaa uu isbedelayo isbedelkaasna uu ku salaysan yahay in dalka nabadiisa eh, la xoojin doono in dadka soo galootiga ah xaaladooda la adkeyn doono marka en, xoogaa cabsi ah iyo walwal ah way jirtaa eh, dadka soomaalida ah waalidiinta iskuullada carruurta u dhigtaan eh, dhammaan runtii cabsi baa ku jirta laakiin nasiib wanaag eh, dadka aan soomaalida ahayni eh, way waxay muujinayaan inay garab taagan yihiin soomaalida marka inta en, sida caqligu ku jira u hadlaysa ayaa ka wanaagsan oo ka fara badan inta caadifada iyo xanaaqa iyo maaragtay soomaali nacaybka ama muslim nacaybka muujinaysa shalay marka uu warkani soo baxay booliiska iyo hay-adaha sirdoonka ayaa isla markiiba tegey xaafadaha uu ninka dhibta geystay ku noolaa iyadoo waraysi lala yeeshay xigtadiisii iyo saaxiibadiisii sheekh horseed cayni nuux waa maamulaha guud ee masjidka abubakar sidiiq ee magaalada colombos oo ah ka ugu weyn ee ay soomaalidu maamusho ee ku yaala dalka maraykanka sheekh horseed ayaan weydiiyey in maamulka masjidka lala soo xidhiidhay En, runtii en, awalan waxaan rabay inaan sheego dhacdooyinka caynkana markay dhacaan dee waad garan en, galbeedka en, la yidhaahdo qofku galbeedka columbus west wuu deganaa dee masaajidkuna yahay masaajidkii ugu weynaa magaalada Eh, dadku runtii waxay isweydiiyeen inaan aqoon u leenahay iyo in kale En, runtii sawirkiisa markaan aragno waxaa wax lagu farxo ah dhammaan dhalinyarada masaajidka da-yarta wiilal iyo gabdhaba eh, waalidiinta cid aqoon u leh ama cid xusuusata ama cid garanaysa male marka innaga masjid ahaan arrin banaanka inaga taalay ahayd laakiin haddana wixii waa mujtamaceeni oo meeshii waxaanu ka nahay horjoogayaal En, eh, runtii waxay markiiba noqotay in horta war saxaafadeed lasoo saaro daladii masaajidda ay isu yimaadaan hay-adda caire en, iyo annagu aan isu wada nimid en, bulshadii dhammaan loogu yeedhay masaajidka eh, dadkii masaajidka horjoogayaasha ka ah asaasiyaasha ka ah ay la hadleen u caqli celiyeen u sheegeen waddankan xuquuq inay leeyihiin in maaragtay garyaqaano ay joogaan cid xuquuqdooda kusoo xadgudbi kartaa aanay jirin marka runtii bulsho ahaanna bulshadii waa la dejiyey oo si fiican baa loola hadlay Eh, dhammaan runtii masaajidkay maanta wada yimaadeen En, war saxaafadeedyo iyo fariimo badanna waanu diray annagoo dhinacna u tacsiyeynayna eh, dadkay waxyeeleynku ka soo gaadheen Eh, dhanka kalena runtii dee u maaragtay mahadcelinayna bilayska ama laamaha amniga ee waddankan oo runtii dee nabadeena ilaahay sokadii maanta iyaga u taagan En, dhanka kalena ugu baaqayna bulshadeena in aanay wax cabsi ah maaragtay aanay la soo gudboonaan oo runtii xuquuq dastuuriya ay leeyihiin si sharcina waddanka ay ku joogaan wargeyska los angeles times ayaa toddobaadkan qoray in xarumo islaama oo dhowra loo diray warqada hanjabaada sheekh horseed ayaan weydiiyey haddii iyagu ay hanjabaado noocaas oo kale heli jireen amaba ay cabsi ka qabaan in xilliyada soo socda ay helaan maya waxa dhacay waa bilcagsi mideeda oo runtii eh, waxaa ilaahay loogu mahadiyaa in fariimo aada u qurux badan En, waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aanu aragnay in xitaa kasoo bilow waagii la ohan jiray masaajidda hortooda ha lagu mudaharaado iyo waagii dhaweyde maaragtay doorashooyinka waddankan eh, dadka muslimiinta si laga fiican yahay loo hadalka hayay in en, eh, runtii dadka dariska ah iyo dadka aan muslimiinta ahayn dhammaantood ay imanayeen masaajidka iyagoo boosakaaro wada oo dhammaanteed hadda gidaarkan ku wada dhejinay iyagoo macmacaan iyo buskudi waxsaasa bulshadeena u wada iyagoo u sheegaya inay yihiin bulsho aada loo jecelya waxaan odhan karaa marka waxyaabaha ilaahay fadligii waxaa sabab u ahaa masaajidka abubakar waxaa caado u ah bishiiba in uu qabto kalaasyo looga hadlayo islaamka oo ardayda jaamacadda maanta ay wax ka dhaceen dhammaan xaggan ay kalaasyo ku qaataan oo annagu siino inaan samayno barnaamijyo la yidhaha meet a muslim oo markaa dadka kiniisadaha aan marti qaadno meeshan ay yimaadaan oo wixii su-aale islaamka ay ka qabaan ay ma aragtay na weydiiyaan waxaan isleeyahay marka cilaaqaad iyo dadaal caynkaas oo xagga outreachka soo socday yaa ilaahay fadligi wuxuu noo sahlay in runtii fariimo aada u qurux badan hadday noqoto voicemeelada naloo duubay waraaqaha naloo soo diray iyo hadyadaha la keenay wax runtii aada bulshadeenna ay ugu indhaqabowsatay ku ildoogsaday weeyaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay weerar shalay ka dhacay jaamacadda ohio state oo la sheegay inuu geystay nin da'yar oo soomaaliya oo arday ka ahaa isla jaamacaddaasi intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinay umuuraha maraykanka weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o oo kaga imaanaysa washington haatan kusoo dhowaada dooda gaaban waatan falastiin axmed iimaan oo soo jeedisa
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaannu ku eegaynaa maanta abaaraha soo noqnoqda ee ka jira qaybo badan oo soomaaliya ah maxay tahay sababta ay abaarahaasi u soo noqnoqdaan yaase iskale mas-uuliyadda wax ka qabashada ma shacabka mise maamullada ka jira goobaha ay abaaruhu sida xooggale u taabtaan waxaa ka qaybgalaya axmed maxamed maxamuud oo dhaqaalaha ka barta dalka turkiga iyo caydaruus xaaji cabayd oo ah macallin wax ka dhiga iskuul ku yaalla magaalada burco marka hore kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban aan ku hormaro axmed maxamed maxay tahay sababaha keenaya abaarhan soo laalaabta marka hore
waad mahadsan tahay walaal falastiinay sidaa iminka ay sheegayso culimada ku takhasustay abaaraha iyo jawiga iyo cimilada iyo howlahaasi ay ka hadlayaanay sheegayaan waxa weeyaan laba sababood uba ugu weyn abaaraha midda koowaad waxa weeyaan dabargoynta iyo jaridda lagu wado dhirtii marka waxay kelmadda isticmaalaan luqadda ingiriisiga waxaa la yidhahdaa waa human factor arrinka labaad waxa weeyaan iyaguna isbedelka cimilada oo cimiladiiba isbedelaysa waxa weeyaan shallaaraha cadeedu hadday dhulka toos ugu dhacaan oo dhirtii la jaro oo dhuxul laga shiro waxay keenayaan inay biyahaasi degdeg u wadaxaan markiiba dhulka ka dhammaadaan
waxaan siinay dhirta la jaraya weeyaan waa mahadsan tahay haye caydaruus cabeyd waxaa inoo keenay abaarahan aan inagu saan aaminsanahay waxyaabo fara badan kow waxaan odhan karaa dowladdii hore soomaaliya ee isku xidmayda weyneydi waxay diyaargaraysay gobol kasta ama degmo kasta dhul seeraabay diyaargaraysay dhulkaa waxay u diyaargaraysay waktiyada abaaruhu dacaan in yacni lagu nasto waktiga nacamkana in laga shaqeeyoo la beero iminka waddanka waxaa dhacay dhulkii seeraha ahaa ee qaabka loo diyaargariyey in la iibiyo in yacni ay dhulkii noqdaan daaro aan laga fekerin ummadda iyo bahaalinka iyo dadka liita midnaynaan laga fekerin taas marka waxaa odhan karaa waa qoom isbedelay ilaahayna subxaana watacaala wuxuu leeyahay qoom u bedelna ilaa iyagoo isbedelaan anigu tutaataasaan ka aaminsana caydrus adoo soo koobaya marka sidee bulshada ku dhaqan goobahan hadda abaaruhu ay ku dhufanayaan oo joogto ay ugu soo noqnoqdaan maxaa la gudboon
wadanka inay dadka soo celiyaan wixii la odhan jiray seeraha ee dowladda weleed ee soomaaliya ay samaysay in hutitaal number one la soo celiyay number two in dadka lagu wacyigeliyo qaabkii loo samayn lahaa biyo xidheeno caalami ah hadday doonto mid ahaato laba ahaato saddex ahaato oo loo qalbeyn lahaa miisaaniyado caadi ah oo la yidhaahdo sanadka noocaas waxaan samaynaynaa intaasoo biyo xidhaan qaabkaas ayay dadkaasi uga gudbi karaan abaartaas iyo toobadkeen caalami ah oo ilaahay lagu baryayo oo dadka qulubtooda isku furan tahay intaaba laga gaashaamo kara abaaraha soo noqnoqonaya jirtida haddaan iyarku ugu daro falastiin axmed milaan adooga raalli ah tinu sidoo kale afartiisa lambarda waxaa ka daa roob axmed waa kugu soo waa greenland haa saaxiibkay caydaruus laba qodob oo qurux badan oo fiican buu sheegay anigu qodob baan ku dari lahaa waxa weeyaan inay dowladdu sameeyaan oo yani la xoojiyo wixii la odhan jiray wacyigelinta oo waxa weeyaan dadka riwaayado iyo barnaamijyo iyo heeso iyo dadka in la wacyigeliyo oo la baro in dhirtan ay dhuxusha ka jarayaan ay musiibooyin badan oo ifan xitaa abaarta ka badan ay keeni doonto oo dhulka waxba ka bixi waayi doonaan waa in dadka wacyigelin loo sameeya waayo waxaa kaloo meesha ka baxay sida wacyigelin sheegayo markii dowladdii weyneyd ee soomaaliya burburtay wixii wacyigelin la odhan jiray oo dhani meeshu ka baxay oo cid ishalqaantay un mooyaane iyo un iminka cid wacyigelin socota ma jirto marka waxa weeyaan waa in dadka aad loo baraa oo la fahamsiiyaa oo laga dhaadhiciyaa inay deegaanka dhowrtaan oo marka waxa weeyaan loo sameeyaa ciidan gaara oo magaranaysaa dadka dhuxusha ka shabaya iyo dadka deegaanka burburinaya maxkamado iyo yacni nidaam gaara oo la xisaabtamo oo loo xukumo oo loo dabagalo oo ilaa isku xidhan degmada iyo tuulada iyo edhayr tuulaha Waa mahadsanta.
weeyaanoo deegaanka la dhowro waa mahadsantaha caydaruus ha ha waa kugu soo noqon doonaa axmed waxa weeyaan de wasaarado dhan baaba u qaabilsan oo ma garanaysaa ilaalinta deegaanka ah oon wax kala qabanin waa kugu soo noqon doonaa.
leh oo gaadiid iyo dhaqaale leh laakiin inagu wixii aynu samayn karna iyo iskaashi iyo inaynu dadkeenna wax fahamsiino inaynu samayno weeyaan waa kugu soo noqon doonaa en- en- en- en axmed caydaruusaan rabaa inaan siiyo abaaraha soo noqnoqday ma xukuumadaha laga rabaa inay wax ka qabtaan mise shacabkaa laga rabaa inay iyagu xal la yimaadaan Waan- su-aashaan oo soo koobaya waxa weeye noloshu waxa weye one plus one waa two taa waxaan ka wadaa shacabka iyo xukuumadaha oo iskaashata ayaa wax ka qaban kara Eh, far keliya fool ma dhaqmo shacabka keliyana waxna ma qaban karo Eh, xukuumadda keliyana wax ma qaban karto xukuumadda waxyaabaha u yaala fara badan sida wacyigelinta sida yani dadka qaabkii loo abaabuli lahaa iyo groups looga dhigi lahaa teams shacabkana waxaa u yaala in ay waxaan soo dhaweeyaan gacantoodana wax ka qabtaan wixii berigii hore loo bixiyey iskaa wax u qabso qaab la mida inay shacabka soo celiyaan oo kale shacabku maanta aqoon badan yahay maanta hanti badan yahay maanta cadaad badan yahay maanta karti badan yahay waktigaa marka loo eego laakiin hundred percent waxaa ka daadiyey arrimahan la qabanayo iskaa wax u qabso cilooga jiro oo ah xagga shacabka xukuumaduhu aada waxa weeyaan inay dhaqaale ahaan iyo education ay sameeyaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan warbaahinta oo dhan xukuumadahana taasaa looga baahanya maamulada een, haysta en xaye axmed yaa laga rabaa abaartan soo noqnoqotay inay wax ka qabtaan walaal anigu anigu walaal sidaan qabo waxa weeyaan waxa laga rabaa waxa weeyaan waa xukuumadda ummadda taladeedu waxay ku ururisay dowladaha jira iyo een, dowladaha maanta soomaaliya ka dhisan ayay ummadda soomaaliyeed taladoodii ku ururisay dadkuna sidiisaba waxa weeyaan qofka bilaayada ka shaqsigii wuxuu u samaysan yahay inuu dantiisa yare gaarkaa raacdo u ilaashado oo hadduu muxushaa dhaqaalo ka helayo iyo ma garanaysaa nolol muxushiisuu shashadanayaaye musiibada dadka ku dhacaysa ee ummadoo dhan saabeynaysa kama fikirayo marka waxa weeyaan dowladdu inay mar inay tallaabooyin kala duwan qaado oo inay dadka wacyi geliso ay fahamsiiso in deegaanka la burburin oo dhirta la jarin oo yacni dhibaatooyinka ka imanaya oo dhan inta loo sameeyo kooxo iyo ma garanaysaa la isticmaalo warbaahinta dadka la fahamsiiyo inaan intaa un lagaga harin weeyaane in xitaa la xoojiyo oo la isku dayo in la sameeyo een, ciidan deegaanka ilaaliyo oo dadka burburinaya ee dhirta shidaya soo qabqabto oo la xisaabtama waxa weeyaan in la kaashado een, waxa- soomaalidu waa dad een, isku xidhan oo isku duuban oo waxa weeyaan iswada garanaya odayaasha hayrtuulaha ee tuulooyinka jooga ee waa in la kaashado oo waxa weeyaan kuwa laftooda la shaqaalaysiiyo oo ay noqdaan shaqaalo u shaqeynaya wasaaradda deegaanka oo soo weliyo oo soo sheega halkii deegaanka lagu burburinayo falastiin haddii aan kaa dhex galo axmed waxaan doonayaa taa inaan in yar ka qanciyo Een, axmed waa waa- aad baad ugu mahadsan tahay isku dayda isku dayda aad isku dayday doodan wanaagsan Duxu- xagga deegaanka dadka dawlataad ka hadlaysay iyo duxugooynta in shacabku dembiga leeyahay een, baa mid u yar xaqiijinaya axmed weligii dowladdaa fiican ama xukuumadaha waddanka haysta waxaan leeyahay wax badan bay iyaga lafteedu dayaceen laakiin waxa ay dayaceen ka duxusha iibsanaya iyo ka jaraya labada waa shacab dowlad dadka ku wacyigelisa say doontaba ahaatee maamuladan ka jira soomaaliya oo tidaahaa dhirta soo jiro dhuxusha soo badiya ma jirto wasiirna waxaan too wuxuu jecel yahay inuu keeno dhuxushana ma jiro marka halkaa waxaan ka dareemi karaa haddii qof kastoo shacabka ka mid oran lahaa ma iibsanayo dhuxusha wadanka gaasbaa la isticmaali lahaa kadoonina way yarayn lahaa wamaca daalik waxaa halkaa guulba laga gaari lahaa wanaagsan oo ah in la bebergeeyo doodada oo la jaro waa mahadsantihiin caydiruusi axmed aad baad aad baad umaadsantahay
intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qaybgalaya axmed maxamed maxamuud oo ah dhaqaalayahan wax ku barta dalka turkiga iyo weliba caydaruus xaaji cabayd oo isna ah macalin wax ka dhiga iskuul ku yaala magaalada burco tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal xubintan oo kale nabadgelyo
aad iyo aad ay u mahadsan tahay wariyaheenna falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabneed dhegaystayaal markaana aan ku nasanno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codkii muuse ismaaciil qaliilna iyo heestiisii dardaaran
ubaxoodilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxood laacay dawadii nafteyday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye haddaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali haddaganay hooydaadoy
heestaasi dardaaran dhegaystayaal waxa ay gebagabo iyo gunaanad u ahayd idaacaddeenii fiidnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daadurey anigoo ah nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo idaacadaheenna xiga waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro